habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawi dunida v o a oo idinka imanaysa washington waa fiidnimo salaasaha bisha abril ee sanadka kuna waa saddex iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo boggeena internetka ee v o a somaly dtcom saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawi dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid a markab dagaal oo uu turkigu leeyahay oo gaaray dekedda muqdisho iyo madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlay markabka korkiisa
maanta soomaaliya waxay u sii dhowdahay oo ay intii hore uga sii dhowdahay in ay badaheeda iyo biyaheeda ilaashato dabcan waddo dheeraa weli noo dhiman dadaal badanaa weli noo dhiman oo inaan qabsanno ay tahay annaga soomaali haddaan nahay iyo intay caalamkana kaalmaynayso oo ay ugu horeeyaan walaalaheen turkiya
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii galka baadhista oo ku saabsan qalalaasaha bariga dhexe iyo saamaynta ganacsiga soomaalida waxaa aada isku bedelay oo kor u kacay qiimaha alaabta lagu rareliyaa freydka ama nooliga maraakiibtu ay ku qaadaan badeecooyinka dhammaan dekedaha bariga afrika ku yaala gaar ahaan soomaaliya iyo kenya waxaan xusi karaa qiyaastii boqolkiiba boqol ayuu kordhay fareydka halka konteenar lagu qaado
qodobadaasi iyo warbixinno kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhowaada warkii dunida la-anta socdaalka qaramada midoobey ee i o m ayaa maanta sheegtay in ugu yaraan lix iyo toban muhaajiriin ah ay ku dhinteen meel ka baxsan xeebaha jabuuti dhowaan kadib markii ay qalibantay dooni ay la socdeen i o m ayaa sheegtay in sidoo kale la laayahay siddeed iyo labaatan kale oo ka mid ahaa toddobiyo toddobaatan qof oo la socday doonta shilkan ayaa ah kii labaad oo ka dhaca aaggaasi sida ay sheegtay qaramada midoobay ugu yaraan siddeed iyo soddon qof oo ay ku jireen caruur ayaa ku dhintay masiibo laba toddobaad ka hor ka dhacday meel u dhow xeebaha jabuuti kadib markii ay degtay dooni ay saarnaayeen dad muhaajiriin ah ugu yaraan shan qof ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen xili ay ka gudbayeen marinbiyoodka english channel ee isku xidha koonfurta britain iyo waqooyiga faransiiska saacado yar kadib markii ay dowladda britain ansixisay sharci lagu tarxiilayo qaxootiga sharci darada ku gala dalkeeda dadka dhintay oo isugu jiray saddex nin haweeney iyo hal cunug ayaa ka mid ahaa ilaa boqol iyo toban muhaajiriin oo la socday doon yar oo aada u rarnayd ciidamada ilaalada faransiiska ee xeebaha ayaa weli baadi goobaya dad laga cabsi qabo in ay ku haftaan badda wargeyska voyage nog ayaa sheegay in lasoo badbaadiyey ilaa boqol qof masiibadan ayaa timid saacado un kadib markii uu baarlamaanka britain ansixiyey sharciga ra-iisul wasaare sunak ee dhigayay in dibadda magangelyadoonka dadka magangelyadoonka ah ee gala ingiriiska shi sharci daraa loo taxrixiilo dalka ruwanda madaxa xafiiska xuquuqda aadamaha qaramada midoobey volker turk ayaa salaasada maanta ah sheegay inuu aada uga naxay burburinta isbitaalada naasir iyo al-shifa ee marinka kaza iyo meydad badan oo tacadiyo loo geystay ka hor inta aanan la dilin kuwaasi oo laga helay xabaal wadareedyo kharbudaada isbitaalka iyo xabaalwadareedyada ayaa la helay kadib markii ay ciidamada israa'iil ka baxeen xarumaha labada isbitaal ee magaalada khanyonis toddobaadkan sidaa ay sheegeen saraakiisha falastiiniyiinta ee maamula isbitaalada rafina shamdasani oo ah afhayeenka guddiga sare ee xuquuqda aadamaha qaramada midoobey ayaa sheegtay in meydadka la helay ay qaarkood gacmaha ka xidhnaayeen taasoo tilmaamaysa bay tiri xadgudub ba-an oo ka dhan ah shuruucda caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha islamarkaana loo baahan yahay in lagu sameeyo baaritaan waxaa kaloo ay sheegtay in xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobey uu kala shaqeynayo arrintan saraakiisha dalka falastiin intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a markab kuwa dagaalka ah oo laga leeyahay dalka turkiga ayaa maanta ku xidhay dekeda magaalada muqdisho waxaana arrintan ay imanaysaa toddobaadyo un kadib markii soomaaliya iyo turkiga ay kala saxdeen heshiiska iskaashiga difaaca iyo dhaqaalaha ee labada wadan markabka korkiisa waxaa ka hadlay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo sheegay in imaatinka markabkaasi uu ka dhigan yahay inuu midho dhalay heshiiskii lala galay turkiga maanta waxay tilmaam cad u tahay heshiiskii aan galnay soomaaliya iyo turkiya bishii february ee sanadkan bilowgiisii in ay mirodhal u noqday hawshiisiina ay bilaabatay inkasta oo heshiiskaas dhaqangelintiisa wax badanoo ka mid a ay soo socdeen laakiin dee wax la arki karo oo muuqda ma ahayn wax badan oo kale oo ku saabsan dhaqangelinta iyo qaababka iyo socodsiinta heshiiskaas ayaa socday oo loogu diyaargaroobaya in si buuxda heshiiskaas u dhaqangalo oo aan laablaab iyo guuldarro midna aan lahayn laakiin maanta markabkan inuu yimaadahay waxay daliil u tahay heshiiskii inuu socday oo u dhaqangalay
madaxweynaha soomaaliya ayaa u mahad celiyey madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan oo uu sheegay inuu hormuud ka ahaa soo noolaynta xidhiirka taariikhiga ah ee labada dal waxaan kaloo rabaa fursaddan inaan uga faa'iidaysto halkan mahad celin iyo hambalyo iyo bogaadin intaba aan u mariyo dadka turkiya anoo usii marsiinayo madaxweynahooda walaalkeen rajab tayib erdogan oo aan leenahay mudana madaxweyne dadka soomaaliyeed aad iyo aad ayay kaaga mahad celinayaan adiga iyo shacabka reer turkiyaba sida hagar la-aanta ah walaalnimada ah ee aad u garab taagan tihiin mar kasta oo dadkan iyo dalkan duruufo adag ay soo wajahaan
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale sheegay in kaalmada turkigu ay ka dhigan tahay in soomaaliya ay u dhowaanayso inay badaheeda iyo biyaheeda ilaashato
maanta soomaaliya waxay u sii dhowdahay oo ay intii hore uga sii dhowdahay in ay badaheeda iyo biyaheeda ilaashato dabcan waddo dheeraa weli noo dhiman dadaal badanaa weli noo dhiman oo inaan qabsanno ay tahay annaga soomaali haddaan nahay iyo intay caalamkana kaalmaynayso oo ay ugu horeeyaan walaalaheen turkiya laakiin waa uga sii dhownahay meeshii hore ma dheera maalmaha ciidanka badda ee soomaaliya ay biyaheena si buuxda u ilaalin doonaan ayagoo keligood ah maalmahaasi way soo socdaan waana soo dhow yihiin intii horena waa ka dhow yihiin inay soo dhow yihiinna waxaan aad iyo aad mar kale mar kale ummadda soomaalida u sheegayaa heshiiskii aan galnay iyo garab istaagga walaalaha turkiya ayaa maalmahaas aan baddeenna inaan keligan ku filnaano aan gaari doono soo dhoweeyey oo wakhtigii dheereed ee hore noogu soo qaadatay ama mid dheer oo kale ay nagu sii qaadan lahayd ka soo gaabiyey
kaasina wuxuu ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka duljeediyey markabka dagaalka ee turkiga ee ku xidhay magaalada muqdisho khudbaddan ayaa waxaa xusid mudan in ay baahisay warbaahinta telefishanka qaranka ee dowladda federaalk ee soomaaliya halkaad dhegeystaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa u safraya maanta dalka shiinaha isagoo mas-uuliyiinta dalkaasi wadahadallo kula yeelan doona magaalooyinka shanghai iyo beijing warbixin ay qortay nick jing waxaa inoo haysa sahra ciilan nuur socdaalka xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ee dalka jiina ayaa lagu wadaa inuu dhowr maalmood qaato isagoo halkaasi kula hadli doona oo kulamo kula yeelan doona mas-uuliyiinta shanghai iyo beijing safarkan oo ah kiisii labaad ee uu blinkan ku tago jina ayaa imanaya iyadoo maraykanku uu uga digayo jina ku lug lahaanshaha dagaalka ruushka ee ukraine iyada oo shirkadaha shiinaha ay si toosa u bixinayaan qaybo ka mida adeeg muhiim ah oo agab kala duwan loogu geynayo warshadaha difaaca ee ruushka qodobada kale ee muhiimka ah ee ajandaha ku jira waxaa ka mid a ka hortaga maandooriyaha xoojinta xidhiidhka amniga gaar ahaan sirdoonka macmalka ah ee dhinaca internetka iyo badbaadadiisa sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa jimcihii warbixin kooban oo warbaahinta siiyey ku sheegay in maraykanku uu si waaqiciya oo indho furan la ku eegayo arrimahaasi iyo rajada dhinaca horumarka qaar ka mida dadka falanqeeya siyaasadda ayaa sheegaya inaanay filayn wax horumar weyn ah in ay kasoo bixi doonaan wadahadalladaasi war qoraala oo ay si wada jira usoo saareen toddobaadkii hore wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada g sebanka laysku yidhaahdo ee hormuudka u ah dalalka warshadaha leh ayaa ku booriyey dowladda jina inay joojiso wareejinta amaba gudbinta agabka saanadda iyo hubka loo isticmaali karo oo ay ruushka u adeegsan karaan militari ahaan saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in qalabkani ay ka mid yihiin tiro aada u badan oo waxyaabaha loo yaqaano microelectronics baabuurta iskood isku wada tiknolojiyadda gantaalaha kuruiska iyo qalab kale kuwaasi oo ruushka uu isticmaalo samaynta hubka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinkan ayaa u sheegay wariyeyaasha xilli uu jimcihii shir jaraa'id ku qabanayay magaalada capri ee dalka talyaaniga waxa uu yidhi shiinuhu ma yeelan karaan laba siyaasadood kuwaasi oo kale ah inuu caawiyo ruushka iyo inuu sii wado xidhiidh wanaagsan oo uu la yeesho waddamada yurub sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ayaa v o e da u sheegay in maraykanku uu diyaaru yahay inuu qaado tallaabooyin marka loo baahdo kuwaasi oo ka dhana shirkadaha dalka jina kuwaasi oo si ba-an u wiiqaya ammaanka waddamada yurub iyo xaaladda dalka ukraine ee dagaalku ka socdo labadaba maraykanka ayaa laga yaabaa inuu cunaqabatayn ku soo rogo bangiyada shiinaha ee fududeeya wareejinta agabkaasi sida ay sheegeen dadka arrimaha ammaanka falanqeeya xukuumadda beijing waxay meesha ka saartay eedeymahaasi iyaga oo ku tilmaamay inay yihiin aflagaado amaba dhaleecayn loogu soo jeedinayo xidhiidhka ay ku sheegeen inuu yahay mid caadiya ee u dhexeeya shiinaha iyo ruushka shiinuhu wuxuu ku adkaysanayaa inuu nidaamka dhoofinta alaabtaasi u maro jid waafaqsan shuruucda caalamiga ah aad ayay umahadsantay saaraa ciidan nuur oo inala socodsiinaysa warbixintaas halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ama barnaamijkii galka baarista waxaa inala socodsiinaya haruun macruuf
gacanka baabalmandeb waxa uu isku xiraa badda cas iyo gacanka cadan iyo badweynta hindiya iyo badda mediteraneanka waana marinbiyood halbowlow u ah isku socodka gaadiidka badda iyo shixnadaha ganacsi ee dunida hase yeeshee afartii bilood ee lasoo dhaafay waxaa gacanka baabalmandeb iyo badda casba hadheeyey qalalaase kadib markii xootiyiinta oo maamula qaybo badan oo ka mid ah yeman oo ay ku jirto caasimadda sanca ay sheegeen inay bartilmaameedsanayaan maraakiibta u socota israa'el iyagoo tallaabadaasina garab istaag ugu muujinaya falastiiniyiinta khaza khaza ayaa dagaal ba-an uu ka socday wixii ka dambeeyey weerarkii ururka xamaas ay ku qaaday koonfurta israa'el toddobadii bishii oktoobar labada kun iyo saddex iyo labaatankii weerarkaasi oo saraakiisha israa'il ay sheegeen inay ku dhinteen in ka badan kun iyo boqol qof halka in ka badan laba boqol oo qofna lagu afduubay israa'iil ayaa weerarka xamaas kaga jawaabtay weerar ay iyaduna ku qaaday khaza oo ay ka taliyaan ururka xamaas oo maraykanka iyo waddamo reer galbeed ah ay ku dareen liiska ururada argagixisada ah falastiiniyiintu waxay sheegeen in weerarka israa'iil ay ka wadda khaza ay ku dhinteen in ka badan soddon iyo afar kun oo qof deegaankaasina uu ku burburay haddaba xiisadda ka taagan badda cas ee xiriirka leleh dagaalka khaza waxay carqaladaysay ganacsigii isaga gooshiyey dunida waxaa intaasi dheer cabsi laga qabo in dagaalka khaza darteed ay colaaddu ku fido waddamo kale oo ku yaalla khaliijka cabsidaasina waxay sii xoogaysatay dhowaan kadib markii weeraro ay isweydaarsadeen waddamada israa'il iyo iiraan haddaba sida colaadahan iyo carqaladaha ganacsi ee badda cas iyo cabsida khaliijka ee u saamaysa ganacsiga imanaya soomaaliya iyo geeska afrika waxaa galka baarista uga warramay cabdirasaaq cali macalin cumar oo ka mid ah ganacsatada soomaalida ee ku sugan dubay madaxna ka ah shirkadda lagu magacaabo muqdisho shipping an cargo oo ka shaqaysa howlaha maraakiibta iyo lojistikada iyo badeecooyinka u socda soomaaliya suudaan kenya iyo tanzaniya
marka laga soo bilaabo markii ay dhaceen tensinkii badda cas ee xootiyiintu ay faragelin ku sameeyeen maraakiib badda cas maraysay annaga wuxuu nagu yeeshay saameyn toosa oo laakiin xagga qiimaha ah saameyn xagga wax dhibaato ah oo ganacsiga soomaalida intaan ka warqaba soo gaaray oo arrintaas kasoo gaaray ma jirin laakiin waxaa aada isku bedelay oo kor u kacay qiimaha alaabta lagu rareliya freydka ama nooliga maraakiibtu ay ku qaadaan badeecooyinka dhammaan dekedaha bariga afrika ku yaala gaar ahaan soomaaliya iyo kenya waxaan xusi karaa qiyaastii boqol kiiba boqol ayuu kordhay fareydka halkii konteynar lagu qaado markii ay badda cas ay soo baxday arrinta la xiriirta ee faragelinta ay xootiyiintu ku sameeyeen maraakiibta badda cas maraysa laakiin waxaan kuu sheegi karaa wax intaan ogahay xoogaana oo ahay wax maraakiib ah oo dhibaato ay kasoo gaartay ama la qabsaday ama dhib ku dhacay ma jirin saameynta markay nugu yeelatay waxay ahayd qiimaha fareydka ayaa aada u kacay waxay kaloo yeelatay badeecooyin badan oo soomaalidu ay kasoo iibsan jireen dalalka sacuudi carabiya oo weliba qaarkood warshadaha ee soo saara biyaha iyo ay aada ugu xirnaayeen ayaa iyaduna joogsaday oo shirkadihii ay markii qiimihii kacay iska daayeen inay soo raraan marka barayska badeecadana waa ku yeelatay xagga rarkana waa ku yeelatay badeecooyinka baabumandab soo mari lahaa oo gaar ahaan sacuudi carabiya ka imaan lahaa laakiin badeecooyinka soomaaliya taga ee imaaraad ka baxa sharikadaha qaar oo ka maarmay badda cas transitimkeedu ma dheeraan laakiin wadamada kale wixii ka imaanaya turkiga ay kamid tahay ay kamid tahay masar ay kamid tahay sacuudi carabiya hadday ku imaan jireen shan iyo afartan maalmood waxay gaareen sagaashan maalmood inay ka maqnaadaan dekeda muqdisho iyo mombasa marka saamayntaas labada nooc xagga waktiga iyo xagga lacagta ayay nagu yeelatay turkigaad xustay turkiga maxaa uga yimaada soomaaliya haddii ay soo mari jireen badda cas baabulmandab hadda halkee south africa kasoo wareegaan waxaad tiri waktigii uu ku imanayay waa kordhay maxaa ka yimaada turkiga sideedaba turkiga intii dambe sanadahan oo soomaaliya saaxiibka la ahaa waxaa jirtay badeecooyin badan oo waagan aan turkiga laga iibsan jirin ayaa laga iibsadaa waxaana kamid a burka kamid ah waxaa kamid ah baastada baastada ugu badan ee soomaalidu hadda cunto waxay ka timaadaa dalka turkiga waxaa ka yimaada nuucyo kala duwan oo raashina oo raashinka la cunaa waxaa ka timaada birta dhismaha waxaa ka timaadaa badeecooyin badana ka yimaada oo qalabka dhismuhu ka mid yahay ay kamid yihiin bagaashka iyo shukulaatooyinka waxaa kamid ah daawooyina ka yimaada badeeca aada u badan oo shifti xoog leh u samaysay badeecooyin badan oo waagi hore hindiya dalal kale ka imaan jira had sanadahan turkiya ka imaata oo raashinku u badan yahay marka iyagu maridu shiibinada iyo qaadka isticmaalaan horta way kala duwan tahay laakiin waktiga ay ku imaan jireen ayaa dheeraaday waxayna u muuqataa inay ka leexdeen meeshay soo mari jireen cabdirasaaq cali macalin cumar madaxa shirkadda muqdisho shebing an cargo ayaan weydiiyey dhaawaca soo gaari kara ganacsiga soomaalida haddii xiisadda ka jirta khaliijka ay isku rogto mid xirta gacanka kale ee muhiimka ah ee lagu magacaabo hormuus haddii dhibaatadaas ay dhacdo waxaa la odhan karaa horta waddankan imaaraadku lacagta soomaaliya laga soo diro maadaama xawaaladaha ugu waaweyn halkan deganyi uu hab u yahay oo badanaa waxaa jira lacagaha ganacsiya xataa loo wado jayna iyo wadamadii aan soo sheegnay waxay soo maraan dalkan marka joogitaanka ugu muhiimsan hadday shirkado badan halkan u joogaanna waxa waaye transitka lacagaha aada u dhib yar maalintii dhow shan daqiiqa ka hor inta laga soo diro muqdisho uu qofku halkan ka qaadan karo marka haddii khaladaasi yimaado saamayn horta dhinacaasa socodka lacagaha iyo joogidii dadka waa uu ku yeelan karaa wuxuu kaloo ku yeelan karaa hadeertaan waxaa jira badeeco badan oo soomaalidu ay iiraan iyo kasoo iibsato oo iyaguna hadeertaan maantaydaas ka bilowday in dadku ay ka welwalaan in la heli kara iyo in kale oo iyaguna inay joogsadaana laga yaabaa marka saamayn noocaasa u ku yeelan karaa maxaa ka mid a badeecadda iiraan laga soo degsado waxaa ka mid a nuucyay ka mid yihiin baastooyinka dheedeer baasta dheedeerta la yihahdo waxaa ka mid a laamiga laamiyada lagu daamurka ama laamiga lagu dhiso jidadka waxaa ka mid ah mutuleelka la isticmaalo dhismaha qalabka dhismaha laisku oran karaa badeecooyin saasa ahaa jira oo iiraan laga soo iibiyo waxaa kaloo jirta ganacsi aan hadda aada u badnayn laakiin ay soomaalida u dhoofiso ee kamid taha liinta qallalan ee dry limonka la yidhaahdo oo ay iyaguna halkaan imaaraadka inta la keeno ka qaadan jireen laakiin aan toos looga dhoofin from somalia to iiraan laakiin halkaan ay dib uga qaataan oo doomahoodu qaadaan colaad ku baahda khaliijka badeecooyinka ay saamayn karto waxaa ka mid ah cuntada oo inteeda badan soomaaliya ay dibadda ka soo dejisato iyo shidaalka oo ka yimaada bariga dhexe mid ka mid ah ganacsatada waaweyn ee soo dejiya shidaalka waa cabdiraxmaan cali axmed agaasimaha shirkadda haas petroleum dalkeed maleeyahaa dalku khaasatan hadda meeshan gobolka banaadir waxaa ka dhisan laba kaydoo aada u waaweyn midna waxaa layaha somaali fuel company midna waxaa laha costalina taqriiban ilaa way qaadaan marka laisu geegeeyo ilaa laba boqol oo kun oo tan way qaadaan marka waa jiraa storage waa jiraa waa dhisan yahay dadaalka ganacsatadu wadaan runtii waa la jaan qaadeen adduunka oo way ku dadaalayaan marka wuu jiraa storage waa jira haddii ganacsigu uu carqalad galo ama xiisada ka dhacdo khaliijka ama meelaha soomaaliya wax uga yimaadaan kaydkaas intee leeg buu hayn karaa waddanka waxaan isleeyahay ilaahay ma qadaro laakiin waxaan isleeyahay taqriiban lix bilood oo hayn karaa marka qalalaasaan hadda ka jira badda cas iyo ka laga cabsi qaba khaliijka ma saameeyeen qiimihii shidaalka sicir barar ma dhacay bal faahfaahay qodobkaas saamayn badan hadda weli maanaan yeelan oo waa saamayn yar buu yeeshay runtii aan badnayn waase xaqiiq haddii dagaalkani sii cuslaado waa xirmaysaa waddada ma hubantaa arrintaas hadda xidhan fitankaasina markiiba saameyn buu kugu yeelanaya oo qiimihii shidaalka mar hadduusan soo gelin uu kacaya uu saameynaya saameyn waa yeelanaya ha dalalku ugu badan uu yeelanaya kamid noqon kamid shidaalku wuxuu ka yimaadaa dubay iyo wuxuu ka yimaadaa cumaan marka waa dariiqa yagii labadaba wasiirka maaliyadda soomaaliya biixi iimaan cige oo dhowaan waraysi siiyey idaacadda v o a ayaa xaqiijiyey culayska dhaqaale ee ka soo kordhay xiisadaha jira hase yeeshee waxa uu sheegay in la filayo in dhaqaalaha soomaaliya uu kordho sannadkan culaysyada caalamka ka dhacaya ee ay ka mid yihiin ka taagan badda cas saameyn taban oo dhaqaale ayay guud ahaan dee dunida iyo soomaaliyaba ku yeeshay hadday tahay waxaa kor u kacay maadaama oo maraakiibtii soo mari jiray marinka baabulmadeb ay hadda tahay inay kasoo wareegaan meesha loo yaqaano cape of good hope oo ku taala south africa xilligii safarka ama muddadii safarka ee maciishada imanaysa soomaaliya weliba meelahaas weliba qaybaha waqooyiga iyo culays weyn bay runtii ku keentay oo waxaa kor u kacay kharashka lagu soo rarayo waxaa sidoo kale kor u kacay kharashaadka caymiska la xidhiidha maadaama amnigu uu meeshaas culays ka yimi culeysyadaasi marka waxaa ka horreeyey de kii ukraine oo isna sixirka maciishada iyo iyo qutul daruuriga dunida oo dhan saameyn ku yeeshay waxaa iyana culeysyada kale jira kamid ah de isbeddelkan cimilada oo runtii saameyn weyn ku yeeshay guud ahaan dunida iyo gaar ahaan soomaaliya laakiin sida kale dowladdu dakhli ahaan dakhligeedu aad buu u korayaa sideeddii bilooda u dambeeyey waxaan si joogto ah u joogtaynay in dakhligu uu u koro boqolkiiba shan iyo labaatan taasoo noo sahashay inaanu mushaaharaadka ka bixin karno gudaha
soomaalida waxaa lagu tilmaamaa inay leeyihiin hal abuur ganacsi ganacsiguna waxa uu kaalinta koowaad kaga jiraa dhaqaalaha soomaaliya haddii ay noqon lahayd shaqo abuurista iyo maalgashigaba brofesor ciise maxamuud xalane waa agaasime xigeenka rugta ganacsiga soomaaliya islamarkaana waxa uu yahay madaxa arrimaha dibadda ee rugta ganacsiga
sideedaba nolosha markii la sheegaayo asalkeeda ama falsafadeeda la fiirinayo waxay mar kasta ku habboontahay wadajir iyo sharci xaqiiqatan markaad fiirisid ganacsiga soomaalida ee gaarka loo leeyahay wuxuu ahay mid inteeda badan dagaaladii kadib ay keentay baahiyo baahiyahaas marka siday u buuxinayeen waxay timid inay la qabsadaan oo oo ajaanibta badana xisiisa soomaaliya ugu magac daraan resilience soomaalida inay u leeyihiin dhinacaas macnaa dhabar adeeg dhinaca ganacsiga oo halabuurkeeda iyo ajaanibtana macnaa isku wada raaceen marka xataa dibadda ay u qaxeen maadaama ku bilowday waxyaabahan la dhaho de facto oo baahidaas keentay oo sharciga uusan jirin taas waxay dhashay in xaqiiqda experience fara badan laga helo khibrad fara badan laga helo lagu soo koro muddo lagu soo moodo alxamdulilah ilaa iyo toban iyo labadii timekii hore ee maxaan ku dhahaa madaxweyne xasan laga bilaabo ilaa iyo hadda u soo noqonayo saddex teema markaad fiirisid waxyaabaha runtii kusoo kordha waxay ahayd jaanibka sharciyadda oo runtii dowladnimada hoos imaanaysay oo kadib from de facto ay isku bedelaysay dejo sharciyad marka waad arkaysa isbedelka isla qabsiga sharciyadda ganacsiga soomaliya la qabsanay inuu horumar weyn keenaan taas waxay keentay credibilitygii ama kalsoonidii ay ku lahaayeen ajaanibta ay la ganacsanayen inay helaan sababto markii ugu horreysay ay keligood iska socdeen dowlad la-aanta ahayd waa laga faa'iidaysan jira lakiin hadda waxaad arkaysaa in ganacsiga soomaaliya uu u dhow yahay ama qaarkood uu yahay marin somalia oo sideeda loo dhoofiyo taas marka hore waxyaabahan ku dhuminayna waxaa kamid ahay trade balance fara badan aan ku dhuminayna sababto ah travel documentiga ay wateen soomaalida ama jawaasida iyo mana ku safraayeen inay ahaan jawaasiyo macnaa ajnabi ah sharciyadda markaan ku noqdo waxyaabaha ugu waaweyn oon hoosta laga xariiqi karo waxaa kamid ah in macnaha dowladdan ay samaysay wax la dhaho taya dhowr oo runtii ah siilinka ugu weyn ee sharciyadda weyneynayo horumarka ganacsiga in waxa ay ka yimaadaan waddan sharciyaysan oo hufan oo raadraac leh oo gadaal loo celin karo macnaa la fiirin kara raadkiisa mas-uuliyiinta rugta ganacsigu waxay qireen in xiisadaha jira ay saameyn ku yeesheen ganacsiga soomaalida hase yeeshee waxay saadaalinayaan in ganacsiga soomaalidu uu dhabar adeyg muujin doono brofesor ciise maxamuud xalane ku-xigeenka agaasimaha rugda ganacsiga soomaaliya waxa uu galka baarista u sheegay in culays u weyn sidii la filayey aanu la soo darsin ganacsiga soomaalida runtii markaad fiirisid waxyaabaha runtii ilaahay mahaddiisa waxaa ka mid ah in calaamadaha lagu sheego ganacsiga gaarka loo leeyahay bilowgiisa kobaciisa iyo hadda meesha u maraayo waa dhabar adayga ay u leeyihiin caqabadan markaad fiirisidna maha waa caqabad oo anaga naga baxsan weligeedna ayaan waxaa jirta haddaad xasuusatid la yareeyey xawaalada soomaalida markaad fiirisid markay meel ka xiranta meel unbay furtaan alxamdulilah oo waa dad mar kasta hal raadisa caqabadaha marka markaad fiirisid runtii ma nagu yeelatay saameyn haa laakiin ma la qabsanaynaa oo ma ma ma ma ma ma ka hortegaynaa sidoo kale haa markaad fiirisid annaga markaad fiirisid xooga waxyaabahan anaga importationka aan samayno runtii aad u xoog badan waxau naga yimaadaan chinaha iyo dubai carabaha labadaas marka markaad fiirisid saameyn fara badan oo babulmandel ma laha waxaa bilowda oo xawaare xoog laku socdayo aada u kobcayo runtii maanta miisaankeeda ay leedahay waayihii ugu dambeysay haweenka ugu dambeya ilaa tobankii sana ugu dambeysay in sidoo kale soomaalida ay xooga saarayeen dhinaca turkiyada wax nooga yimaado iyo masaarida iyo yurubta kaleeto waxyaaba aada aada u yara lakiin marka wax eego un waa labadaas wadan oo xoogna oo dhinaca dhoofinta lasoo dhoofiyo waxyaabaha dibadda laga soo dhoofiya ah runtii dhaawacyadaas waa dhaawacyo jiro laakiin iyada laftirkeeda alxamdulilah waxaa malaysaa inay mararka qaarkood ay soo marayaan atlantic ay soo marayaan south africa ay soo gaaraan saasay ku imaanayaan oo runtii culayskeeda hadday noqoto waqtigii ay ku imaan jireen oo normal ay ku imaan jireen ilaa afartan iyo shan hadda laga yaaba inay noqdeen ilaa iyo sagaashan boqol iyo labaatan maalmood ay noqonayso dabcan wareegaas oo wareegayo shixnadaas oo wado maxaan ku dhahaa markabkaas sidoo kaleeto ay kordhayso jidkaas uu marayo dheer miisaan dhaqaale oo macnaa zaaid ku noqonayo lakiin realityga markaad fiirisid xaqiiqda markaad fiirisid wax runtii nolol maalmeedka xoog badan oo laga dareemayo magaalada xamar malaha waa la qabsa la qabsadeen mararka qaarkoodna canalsways qaaraa kusoo dhuntoo soo maro oo nidaam un ku yimaado ayagoo badqabkooda alxamdulilah ku yimaada ilaa iyo haddana ma maqal wax shil ah oo oo ka dhacay linerska siday u bilaabmeen oo xoogooda markaad fiirisidna runtii waa waa horumarada anaga aan dhihi karna alxamdulilah oo tooska ah manaa wadankii wax lasoo dhoofinaya ilaa iyo dekeda xamar waa laga yaabaa transitor inuu soo maro laakiin inay toos nagu yimaadaan caqabadaha marka hadda adiga aad sheegaysid runtii aniga kaligeen xaqiiqda markaad fiirisid xoogeeda wuxuu ku dhacaa inkastoo marinkaas la dhaho ilaa iyo boqolkiiba labaatan boqolkiiba waxaan rabaa toban iyo shan toban ilaa toban iyo shan inuu yahay midka caalamiga ah inuu maro oo hakadkaas galay laakiin haddana alxamdulilah sida xooga macnaha dadka ugu maleeyaan nooguma dhicin laakiin way jirtaa saameyntaas ganacsiga soomaalidu waxa uu intiisa badan si weyn uga muuqdaa waddamo badan oo ku yaalla qaaradda afrika kuwaasoo ay soomaalidu ku leeyihiin meherado kala duwan oo isugu jira dhoofinta iyo soo dejinta gaadiidka iyo teknolojiyada cabdiraxmaan cali axmed agaasimaha shirkadda haas betrolium waxa uu ka mid yahay ganacsatada ka shaqaysata meelo badan oo ka mid ah qaaradda afrika runtii ganacsatada haddaan si guud u ilaaho afrika hadda ganacsatada soomaaliyeed ee joogta waxaan isleeyahay meelaha ay marayaan yani ganacsiga afrika marka la isku daro forty percentage kama yerin ganacsatada soomaaliya lebalkay ka marayso si guudba dad ganacsi bay noqdeen soomaalidu civil warka wixii ka dambeeyey soomaalidu waxay u dhaqaaqday ama afrika ha noqoto ama carabaha ha noqoto ama wadamada aad joogtaan ee qurbahaaba ha noqoto soomaalidu waxay u dhaqaaqeen maadaama shaqadii dowladda iyo hanaankii dowladnimo wax badan ka yaraadeen dadku waxay u dhaqaaqeen xagga ganacsiga dalka gudihiisa markaan usoo noqdo marka anagu two thousand eight baan soo galay dalka xaqiiqatan isbedelka iyo sida uu u socdo iyo sida ganacsigu u socdo xawli buu ku socdaa haddii dhibaatooyinka caqabadeed ee hor taagan ama dowladda dhibkeeda xukuumad la-aanta keenaysa ha noqoto oo isku xidhnaantii dowladdu inalfilaahiya sidii la rabay ma wada aha kontarooladan isbaarooyinku waa badan yihiin oo damaj bay u geenayaan oo ganacsiga waxyaalaha dhaawacay ka mid tahay laakiin soomaalidu haddii nabad yar oo kaamila oo salle loo helo waxaan isleeyahay afrikadii inaga horumartay waa ka horumarsanna hadda ma ka horumarsanna laakiin way si aan caadi ahaan bay u kori lahay marka ganacsigu dadku marka la yidhaha bableeshka soomaalida waxaan is oran karaa yani boqolkiiba afartan ganacsata dadku noqdeen haddaan shabaab badnaynba ku biiritaanka e a c east african community soomaaliya ku biirta iyo gana- seed u aragtaan idinka ganacsataan maadaama de africana aad ka shaqaysid meelo ka baxsan soomaaliya iyaga wax weyn bay taraysaa inay wax tarta mooya wax ka hadlayn mayso waayo shuruucdii aan afrikaba hadda ganacsiga u badan waxaan ku yidhi soomaalida leh oo soomaalida ee ku jirtay ee dee suuq madow iyo garab iyo orod bay naga ahayd awel haddii hadda si sharciyana ay u ganacsadaan oo waxoodii inay wax ku helaan mooye wax uga hadlaayo maayaan marka waxaan u arkaa waa jaanis weyn oo ummadda soomaalida usoo leexday waayo waan ka ganacsi badannahay dalalka jooga hadda marka dab loo kaco dab loo eego si dhaba marka loo eego ganacsatada soomaaliyeed baa ka badan ganacsatada kale marka yaa faa'iidaya waxa faa'iidaya u badan waa innaga dadkeena shaqi bay ka helayaan xuquuq bay ku yeelanayaan waxtar weyn baa ku jira isku biirkaa lagu biirayo dee dhulka waa la kala leeyahy laakiin awalba tijaaro waa u joogan oo ganacsiga soomaalidu meelaha ugu badan bay ku jirtay laakiin silic iyo culays iyo rafaad baa saarnaa intuunbay ka ridaysaaye uma arka inay naga jabtahay boostiford
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhowaan ammaanay adeegyada ay bixiyaan shirkadaha gaarka loo leeyahay adeegyadaasi oo ay ka mid yihiin internetka telefoonnada biyaha iyo bankiyada waxa uu sheegay madaxweynuhu in wixii waajibaad ah ee lagu leeyahay shirkadaha ganacsiga ay tahay inay bixiyaan gaar ahaanna canshuuraha barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas intaaynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
halkaan dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington wasiirka maaliyadda ee jamhuuriyadda jabuuti eliyas muuse dawaale oo nagu soo booqday xarunta v o a ee washington ayaa ka hadlay aragtida dowladda jabuuti ee ku saabsan heshiiskii isafgarad ee dhex maray etoobiya iyo somalilan falastiin axmed iimaan ayaa wasiirka waraysigan la yeelatay
mudan wasiir waxaa jirtaa in markii kulanka uu ka dhacay jabuuti oo madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweyne muuse biixi ay ku kulmeen madaxweyne ismaaciil cumar geelan uu dhexdhexaadinaya dadkuna ay arkayeen xiriirka wanaagsan ee madaxweyne ismaaciil cumar geelan labada dhinacba uu la leeyahay madaxweyne muuse biixi wuxuu markiiba ahday etoobiya sidee u dareenteen in iyadoo jabuuti laysugu yimid heshiis la gaaray haddana uu madaxweynuhu tegay somalilan addis ababa
wallaahi horta dee de- madaxweyne muuse bixi isagaa u taliya dadkiisa eh, iyo somalilan xilliga ay noqoto xilligaas wax annagu aan taladiisa amba ujeeddadiisa aan falanqaynayno nooma taallo oo dee ma dhexgalayno arrimaha somalilan iyo danaheyga laakiin xilliga aan ka jabuuti aragno warar badan baa laisla dhex wadaa wararkaasi oo badanna waa kutodhi kuteyna weyaan dhabtuse waxay tahay dee xilligaa aad walaaltinimo iyo saaxiibtinimo ay jirto inaad maaragtay aad wax khayra la wado iyadoo sidaa ay tahay haddana inaad ma lihin anaku taladaa waxbaan kugu darsanaynaa madaxweynaha ismaaciil cumar marnaba ma male mowqifkiisu uu cadyahay jabuuti mowqifkeyguna uu cadyahay eese sharaftii iyo xadaaraddu waxay tahay inaad ciddaa aad martida u tahay xilliga aad arin tani aada wada wadaan ee inaa midho laka dhaliya loo haysto tu ka hor imanaysa adigoo u socda inaad alqasta tiraadid hawlba halkaa i taalloo sidaa baan u socdaa madaxweynuhu deed ismaaciil cumar annaku runtii waxaan is leenahay uma qalmin deed mowqifkayga kow aniga ku idhi waa tu ka dowlad ahaan aaminadeeda aan leenahay oo ah inaan la ixtiraamo integrity-ga dalalka jaarka aan wada dhahay waa inaan la ixtiraamo midnimada soomaaliya saacaddaa la joogo soomaaliya mid unbaa loo ogyahay laakiin waan ognahay haddana ficil ahaan hab iyay u shaqeeyaan somalilan oo way ku ammaanan yihiin intaa ay ilaa iyo maalinka maanta ay soo gaadhaan arrinta soomaaliya iyo somaliland waa iyaka u taalla annakuna samatalis unbaan ka nahay annakoo ay khaalis naga tahay waxba aynan noo qarsooneyn caddahay mowqifkaygu kaa u cadyahay xilligaas jabuuti xilliga ay noqoto arrintani etoobiyana waa tu arrintaas saa u taalla ee habkii iyo ninkii odayga ahaayee dee madaxweyne muuse oo war qoraac qoraacana lagu kari waayey habeenkaas ka seexo iska naso oo beritolad bixi annakoo xilligaas ogaanayna mar dambe heshiisyo kale oo wixii halkan lagu seexay bay ku kala gedisan yihiin waa taa weyanta maaragtay adigu sidee dareenkaagu muxuu noqon lahaa intaa indhaafsan annaga oo kale oo noo raacda ma jirto wax xiriir ma yeesheen markaas kadib madaxweyne ismaaciil cumar geele iyo madaxweyne muuse bixi dowladdu si badan bay dowladuhu si badan bay u wada xidhiiraan annagu xilligaas waxaan anigu halkan fariinteed waxay tahay somalilan wax gaara oo jabuuti ay ka leedahay amba ay ka rabto ma jirto oonan ahayn walaaltinimo wax wada qabsi imikadaa aan kula hadlay annankii sheegaynay dariiqyaan maalgelintoodii u wadneed intii wada joogtay ku dhan way wada markhaati furi kartaa dariiqa intii aan soo dhammaynay een ugu talagelnay buurama ilaa iyo kalabeedhka si loo dhiso qayb baan soo helnay ahaydoo aad baan uga qayb galnay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti baa horseed intaasoo ku dhan ka ahaa anigaana gaaraan ka soo shaqeeyey iminka europeankii world bank african development bank waxaan leenahay lacag wixii maqan oo ku dhan ee somaliland looga baahan yahay inaa ilaa buurama ilaa iyo kalabeedhka dariiq isdhexgalkii dhaqaale na gaadhsiini karaya waa inaa loo helo maxaa loogu helayaa somalilan nabadgeliyadeeda yaa ku mudan tahay inaa loo dhiso kaabooyinka dhaqaale xilligaas waa kaas annagu halkaa bay naga taagan tahay xilliga ay noqoto walaaltinimadeeda somalilan siyaasadduna way khariban tahay deedoo hadaad deed mana fiicna khaayinnimadu xilliga siyaasadda ay siyaasaddan weliba walaalka xilliga ay ay noqoto inta kale waa wax iyaka u yeelaan leenahay dadka shicibka somaliland waxaan leenahay anagu kalgacaylo walaaltinimo gacaltooyo iyo intii aan isku qabnayen ka badan unbaan nii qabnaa arrintaana laakiinse mowqifkaygu halkaa buu taagan yahay cid wax naga bedelaysana ma jirto canaantaasi way u taallaa muuse biixi siduu walaalkii u calool xadhan lahaana deed iyakaa madax eh iyakay deed mas-uuliyadda isagay mas-uuliyadda khaasaana ay u saaran tahay ismaaciil cumarna waxaa laku yaqaanaa deed qalbiga isoo saarda tiradeed hoon buu ku odhanayaa xilligaasi waa kaaweyanka ismaaciil
wasiirka maaliyadda ee jabuuti ilyaas muuse dawaale oo xarunta v o a magaalada washington ugu waramayay wariyaha v o eda falastiin axmed iimaan haddaba dhinaca kale waxaan la xidhiidhnay wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan doctor ciise kayd maxamuud oo ku sugan maraykanka si uu uga jawaabo hadalka wasiirka maaliyadda ee jabuuti maxamed cabdi sandheere ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay ciise kayd wuxuuna weydiiyey sida uu u arko hadalka wasiirka maaliyadda ee jabuuti
wallahi wax de dhibaato ah oo nu aragnaa ma jirto somalilan kolley dayadaa danteeda waxay wadana iyo ayada ka tashata aan aqoonsado oo wasiirka ma jirto waan gartay laakiin wuxu uhi waxa wanaagsanaan lahayd in laysla socodsiiyo oo iyadoo tamar intaa leeg lagu bixiyey shirkii ka dhacay jabuuti haddana si fudud ay somalilan u tagtay dhinaca etoobiya waan ka xunay runtii si fudud umaanaan tegin arrintan somalilan iyo ethiopia shirka jabuuti ka hor waxay aan ka shaqeynaynay weliba anigu wasiirka arrimaha dibadda ahi aan kasii shaqeynaya afar bilood afartii bilooda ka horreysay shirkii jabuuti ee faygaroobay ay isugu yimaadeen madaxweynaha somalilan iyo madaxweynaha taliska xalne iyo madaxweynaha jabuuti marka shirkii marka failgaroobay anigu maan joogin saad aragteen oo anigu waxaan ku maqnaa addis ababa markaasi oo aan sii gogol dhigaya horeedan kasii shaqeynayay kulankaas taariikhiga ah ee april kowdeeda twenty twenty four oo sidaan kuu sheegay aanu hore uga sii shaqeynay badan marka markii kulankii jabuuti uu failgaroobay reaction may ahayn oo kulankii jabuuti failgaroobay aynu etoobiya tagna may ahayn waxaana waxay ahayd wax socday intaasoo bilood oon aada anigu uga shaqeynayay iyo madaxweynaha dalka marka madaxweynaha dalkana de waxa loo dhaariyey in wax waloo danta iyo ummadda somalilan u dana inuu mar walba yeelo isagoona cidna la kala tashan marka shaqadii loo gagmaday ee u dhaartay uu madaxweynuhu sameeyey taasaan markaa doonaya inaan fahansiiyo waan gartay ha wasiirka reer jabuuti elias muuse dawaale wuu caddeeyey in somalilan iyadu u leedahay awood in danaheeda wixii ku saabsan ay ay ay ay samaysato hase yeeshee haddaynu dib ugu noqonno shirkii jabuuti ka dhacay ee madaxweynayaasha somalilan iyo soomaaliya ee madaxweyne eh, ismaaciil cumar geelaha jabuutina uu ka ahaa dhexdhexaadyaha markii shirku saa u dhammaadayba eh, waa la aad baa loo eh, bogaadinayo dadku way eh, u riyaaqayeenoo wax weyn baa laga filayay marka tegidda somalilan ee etoobiya miyayna ahayn eh, arrin eh, soo booda ah say adiga maarata aragtidaada maya san kugu sheegay soobadda may ahayn oo afar bilood baan kasii shaqaynay baan kuri ka hor shirka jabuuti waxaan wax sii yaalay weeyaan in somaliland etoobiya somaliland ay etoobiya ay somaliland aqoonsato oo m o u la saxeexo afar bilood ka hor shirka jabuuti ayaanu ka shaqaynayay weliba anigu aan gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda ahaan aan kasii shaqaynayay shirkii jabuuti ka dhacayna wax la taaban kara runtii mu ahayn wax lagu heshiiyeen may jirin un technical committees unbaa markii dambe la sameeyey waad arkeysa waxaa saxeexayay wasiir kahin wasiirka arrimaha dibad gudaha ee somaliland ayaa saxeexayay marka wax wax ku oolaya halkaas kamay soo bixin kadibna de shaqada joogtada ee madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland ee loo dhaariyey ee xafiiska u joogo ee ah inuu aanu ka nasan danta somaliland iyo howlaha somaliland ayaa uu markiiba markaa u tegay lakiin reaction ma aha waan ka gartay yimid shir shirkii failgaroobeed jabuuti ka yimid reactionkiisa uma u tegin waxaan wax noo sii diyaarsan bay ahaayeen waan gartay hadda maxaad ku qiimeyn kartaa xidhiirka somalilan iyo jabuuti wallahi somaliland jabuuti eh, m- ma aha en- en, wa- wa- waa dad isku eh, eh, eh, en, isku dad ah isku dhul ah isdalay en, eh, haba yaraatee en, wax dhibaato oo ka jira xiriirka somaliland iyo jabuuti ma arko inay jirto en, eh, waxaan filayaa dadkan waa dad eh, ilaahay isbaday oo xuduud wada leh oo isku- oo integration iyo waxaba isweydaarsi waxaba ay ka dhexeeyaan waa dad mar walbaba dee aan la kala saari karin waa ulaya jiirkii waan gartay somaliland iyo jabuuti waan gartay ugu dambayntii eh, mudane wasiir xagguu marayaa is-afgaradkii somalilan iyo etoobiya wuxuu marayaa meel aada iyo aada iyo aada u wanaagsan En, eh, heerar buu kala leeyahay m o u baa la saxeexay technical committees baa la saaray En, eh, marka sidii loogu talagalay buu u socdaa En, wax walba aada bay wanaagsan yihiin aad iyo aad baad mahadsantahay waan kaagan mahad celinaya waraysiga aada baad maadsan
wasiirka arrimaha dibadda ee somaliland doctor ciise kayd maxamuud oo u warramay wariyaha v o eda maxamed cabdi xasan sandheer halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga v o a halkaad dhegeystayaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a hogaamiyaasha caalamka ayaa maanta kulan wax oo uga furmaya magaalada ottawa ee dalka canada iyaga oo ka wada hadlaya sidii heshiis caalami ah looga gaari lahaa wasakhowga ka dhasha bacaha oo sanad walba sii kordhaya labadii kun labaiyo labaatankii ayaa ilaa boqoliyo shan iyo toddobaatan dal ay isku raaceen in dhammaadka sanadkan la abuuro heshiiskii ugu horreeyey ee caalami ah ee lagu xakameynayo wasakhowga bacaha haddaba muhiimadda shirkan iyo caqabadaha hortaagan xakamaynta wasakhowga ka yimaada bacaha ayuu maxamed bashiir cabdiraxmaan waxau ka waraystay injineer cabdifatax xareed oo ah bare cilmiga deegaanka ka dhiga jaamacadda ummadda horena uu uga qayb galay saddexdii shir ee sanadli- sanadlaha ahaa ee lasoo dhaafay kuwaasoo looga hadlayay dhibaatada bacaha waxaa ugu horreyn uu weydiiyey muhiimadda uu shirkani leeyahay shirka runtii bilowgiisa wuxuu soo bilaabay sanadii labada kun labaiyo labaatankii shirkii ka dhacay nairobi ee een, maxaa la golaha deegaanka ee unea- un environmental assemblyga Een, wuxuuna ahaa in een, dunida laga joojiyo ama la sameeyo een, heshiis eh, loo yaqaano heshiiska joojinta plastica ama ama wax loo yaqaano plasticada nooc walba ahaataba Een, eh, shirkas eh, waxaa ka soo baxay marka in la sameeyo ilaa een, guddi ama een, oo intergovernmental negotiation committee oo ah een, dowladaha dadkii ku mateli lahaa ee arrimahaas ay ay si een, shirarkaas wixii ka soo baxo een, kadib loo soo saaro heshiis ama convention loo yaqaano plastic convention marka shan meeting ayaa la qaban qaabiyey hadda waxaa dhacay kii koowaad iyo kii labaad iyo kii saddexaad kii koowaad wuxuu ka dhacay uruguay kii labaad wuxuu ka dhacay faransiiska kii saddexaad nairobi oo ka dhacay midka afraad wuxuu bilaabanayaa maanta saddex iyo labaatanka abril ilaa sagaal iyo labaatanka abril uu soconaa wuxuuna ka dhacayaa ottawa oo dalka canada ah ujeedadana waxay tahay in dunida ay isla meel dhigto habkii loo dabargoy lahaa ama loo joojin lahaa ama loo baabi'in lahaa isticmaalka blastigada oo dhibaato weyn dunida ku hayso oo ah khatarta ugu weyn ee deegaanka ee qarnigan dunida wajahayso marka waxaa laga yaabaa kan hadduu dhammaado kii ugu dambeeyey inuu ka dhici doono dhammaadka sanadkan dalka korea magaalada siol marka shantaas kulan oo dunida isugu timid waxaa kasoo bixi doona markaas xeerar iyo xeer nidaamyaal iyo share shuruuc lagu wajahayo sidii dunida isaga kaashan lahayd joojinta caagadaha ama bacaha ama blastigada noocay noqotaba
marka sida aad sheegtay khataraha bacaha ka dhasha aad bay u badan yihiin wadamaduna muddooyinkii lasoo dhaafayba way ka wada xaajoonayeen in qorista sharcigan oo dhammaadka sanadkan la asteeyey in sharcigaasi uu soo baxo marka maxay yihiin caqabadaha ku gadaaman ma dalalka qaar ayaa ka biyo diidan inay heshiis caynkaasa galaan
runtiisaa og tahay joojinta blastigada waxay dhibaato weyn u geysan doontaa saameyn dhaqaale dunida wadamada soo koreeya iyo wadamada dhaqaalahooda uu ku tiirsan yahay shidaalka waxay hadda shirarkii ugu dambeeyey waxyaabaha wadamada aadka uga soo horjeeday in macnaha shirkan si dhaqsi ah aan laysugu waafaqin xeerarka ama doodo badan ka keena waxaa kamid ah maraykanka iyo iyo sacuudiga iyo wadamada batroolka soo saara imaaraadka wadamo badan oo batroolka soo saara maadaama haddii plastic la joojiyo ayaga dhaqaale ay ka dareemayaan sidoo kale dhanka kale marka laga fiiriyo wadamada dhaqaalahooda ee soo koraya sida wadamada asia thailand iyo philibiin iyo wadamada afrikaanka ah ayagana waxaa dhib weyn ka kaga imaan doontaa joojinta bacahaas maadaama dhaqaalahooda uu ku tiirsan yahay maanta haddii la joojiyo bacda maxaa istaagaya blastigada dhee bacdayaa miine blastigada total haddii la joojiyo wax kasta oo plastic la xiriiro waa istaagaya wax kastoo anagaan isticmaalno oo nolosheena maalinlaha ah waxay la xiriiraan wax ku xeeran ama wax ku xiran plastica marka laakiin xeerarkan ayaa waxaa laga yaabaa inay qaato ilaa labada kun iyo kontonka in la dhaqangeliyo marka wa wa waa caqabado badan ayaa jiro oo wadamada isku mid ma ahan marka waxa lagu doodaya ayaa waxay tahay sidee wadamada dhaqaalahooda hooseeyo ay u jooji karaan sababtoo marka la joojinayo baca waxaa loo baahanya technicals ama waxyaabo kaleeto in lagu bedelo ama plastigadaas oo kaleeto in lagu bedelo waxyaabaha plastic la xiriiro taasna waxay noqonaysaa marka in in lacago badan ama qarash badan la geliyo waxa alternative ama badiil u noqon karo plastigadaas oo dunida hadda ay dib weyn ku hayso
injineer cabdifataax xareed oo u warramayay wariyaha v o eda maxamed bashiir cabdiraxmaan halkaad kala socoteena waa laantaaf soomaaliga v o e haatanna kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo hayaa xuseen xasan dhaqane
burburkii dowladdii dhexe kadib dalka waxaa aad ugu soo batay cisbitaallada gaarka loo leeyahay kuwa oo bixiya adeegyo caafimaad oo kala duduwan haddaba adeegyada ay bixinayaan cisbitaallada gaarka loo leeyahay ma gaarsiisan yihiin tayadii laga rabay waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah dhaktar cabdikaafi cismaan cumar dhaktar kaahiye iyo aqoon-yahan cabdisalaan maxamuud xuseen fridho hadalka marka hore waxaan siinayaa doctor kaahiye
waxaa la oran karaa haa way gaarsiisan tahay intii tabartooda way dadaaleen waa ogtiin si soomaaliya burburkeeda soo dhaco soddon saddexdii sano u dambeysay wax walba iyo adeegyada dhan way burbureen adeegyadii dowladda caafimaadkan wuxuu ku jira adeegyadaas burburay marka markii laga soo tagay burburkii kadib waxaa aada u shaqeynaya goobihii caafimaadka oo private-ka ahay ayagana waxaa la oran karaaba waa wixii lagu baxsaday intuu la ogyahay oo private hospitals wixii lagu baxsaday ahaayeen xitaa kuwa isbitaaladii dowladda ah waxay isu bedeleen private hadda inta la ogyahay boqolkiiba siddeetan wadanka waxaa ka howlgalo private hospitaal isbitaalada sida gaarkaa loo leeyahay kuwaasoo adeegyada dhan wada dhammaantood wada bixiya laga soo bilaabo kii waxaa la yidhahdaa xilligaas isbitaalada ama meelaha adeegyada caafimaad lagu bixiyay ee sida gaarkaa loo leeyahay waxay dhammaayeen saddex kun iyo wax la jiray ahaayeen taasna waxay keentay inay soo inay tartan adag uu dhex maro goobihii sida gaarkaa loo lahaa ee adeegyada caafimaadka bixinayay tartankaas wuxuu keenay in tayadii kor loo qaado oo isbitaal isbitaal isbitaalku ka duwan yahay ama hay-adba hay-addii ka duwan tahay ay ka adeeg bixin fiicnaato sidaas daraaddeed waxay bixiyaan adeeg xilli walba la heli karo sidoo kalena waxay bixiyaan adeeg qiimo la awoodi kara ah waxaana waxaana la odhan karaa aada iyo aaday u dadaaleen intii intii garaankooda ah waxaana mudan yihiin in lagu abaalmariyo daktar kaahiye waa mahadsan tahay markan waxaan siinayaa frido ma buuxin kaalintii loo baahnaa ma aysa buuxin tayadooda markaan ka hadlayno caafimaadka soomaaliya meelay joogtaba soomaalidu waa u hooseeyaa ganacsigana waxaa moodaaba inuu ku fadhiyo falsafadda ah ganacsiga oo ah dad brofit doonahoo faa'iido doonahoo ku fadhiyaa mana jirto isla xisaabtan guud masalan hadday noqoto tayada iyo goobaha caafimaadka tayadooda dadka maaragtay goobaha caafimaadka ka shaqeeya qualificationkooda ma jirto meel maaragtay lagu hubiyo si loo hubiyo ma jirto marka waa rajay doonaa in la hubi doono insha allah
mahadsanid frido doctor kahaye waa maqlaysaa sida uu hadalka u dhigay cabdisalaan maxamuud xuseen haye maxaad kaga jawaabi lahayd
dadku waxay u maleeyaan isbitaal haddii la furo in faa'iido tiro badan iyo wax saas laga sameeyo laakiin badanaa isbitaalada ugu badan waxa loo abuuro waxaa weeyaan in lacag laga helo dabcan waa macquul wax kamida waay laakiin ujeedka ugu weyn loo abuuro waxaa waaye in baahida caafimaadka ee taagan mee deegaankaas uu ku yaalla isbitaalka inay buuxiyaan sida aan wada ognahaba isbitaalada brivatka ama haddii ku yaaliin gobolada fogfog ama magaalooyinka waaweyn wax loo soo rifeergareey waxay yareeyeen rifeeralka gudaha oo isbitaalada ku yaalla meelaha fogfog dhaqaatiir fiicana joogta cuduradii iyo dadkii sidii loo daaweynayay iyo dhaqaatiir wax daawey taqaana iyo isbitaallo waaweyn oo sumcad raba wixii o dhanaa la helay taas waxay keentay in xitaa ay yaraato referalkii ama bukaanadii gudaha loo soo diri jiray ama magaalooyinka waaweyn loo diri jiray isbitaalada waaweynka ee magaalada ku yaalla ayagana sidoo kale waxay yareeyeen adeegyada caafimaadka dibadda loo aadi jiray dhaqaatiir tayalaha la keenay dhaqaatiir specialista taqasulaha la keenay sidoo kale waa ognahay isbitaalada brivatka badankood waxay bixiyaan tababara caafimaad marka ayagaaba waxay soo saaraana la dhihi karaa shaqaalo caafimaad oo tayo leh oo waxbartay ayagaaba soo saaro oo tijan hospitalisa ku jiro marka lama dhihi karo tayadii ay xumeeyeen waxaa la oran karaa tayadii ay kor u qaadeen ayagiia waxay soo kordhiyeen wax oo bulshada ay u baahneyd iyo tababaro iyo inay soo saaraan mihnadayaal caafimaad oo tayo fiican leh doctor kaahiye markan waa mahadsan tahay haye cabdisalaan dhankaada saaxiib markaan ka hadlayno maaragtay tayada aan ka hadlayno waxaa jira wax oo dhakhtarka ama cidda maaragtay isbitaalkaas ama organisationkaas maalgelisay wax meesharmanti ama miciyaar ama halbeeg u noqonaya meel ou dhakhtar maalgeliyey qarash badan ou geliyey ou ka shaqaynaayo haddii isla dhakhtarkii ou bukoodo wuxuu aadaa dalka dibaddiisa u aadaa marka sidee marka bulshadii ay ugu kalsoonaa karta haddii ninkii meeshaan maalgeliyo qarashka geliyey investmentii ku sameeyey hadduu xanuunsado asaga ama qof qaraabadiisa ay xanuunsato ou dibadda uu qaadaayo dadkii kale sidee ugu kalsoonaa karaan meesha kale a ka dhahda waa nonprofit organisationta sax ma ahan oo waxaan ognahay isbitaalada qaar badan oo ku yaalla maaragtay barnaamijkaasi waa ay maaragtay ka jirtaa waa mahadsantihiin doctor kaahiye iyo cabdisalaan frido doodda waan soo koobaynaa waxaan markaan siinayaa ugu dambeyn doctor kaahiye aqoon-yahan frido wuxuu ka hadlayay qodobo dad badan ay qabaan laakiin sida la ogyahaba haddii dadka horta qodob koowaad oo dadka in lacag laga qaado dadka haddaan lacag laga qaadin horta shaqada ma sii soconayso oo waxaan wax lagu maintain gareeya u baahan tahay micnaheeda maa qof kastoo lacag laga qaaday in faa'iido tiro badan iyo wax noocaas laga raadinayo arrinta ku saabsan in caafimaad dibadda qof u aado qof ama isbitaal inay caafimaad dibadda u aado dabcan kuwa isbitaalada anaga aadayno oo dibadda ama hindiya ama turka ama meel kale ah ayaga naftirkooda waxaa laga yaaba inay caafimaad waddan kale usii aadaan oo wafooqa kulladii cilmin cadiim waaye ceeb maaha laakiin waagii hore waa nagu badnaan jirtay hadda aniga waxaan isleeyahay hadda waa looga kaaftoomay qeybo badan oo ka mid gaar ahaan qeybaha ku saabsan lafaha iyo wixii lamidka maadaama uu tartan jiro arrinta ku saabsan shaqaale caafimaad oo tayo leh maadaama uu tartan jiro dabcan oo isbitaaladu badan yihiin isbitaal kasta asagaa wuxuu ku qasban yahay inuu qaado dad oo tayo leh waxaan kusoo gabagabaynaa ugu dambeyn isbitaalada privatka ayaga xataa waxay ka qayb qaataan aan dhihi karnaa bulshada inay kor u qaadaan siyaasadda caafimaadka dowladdana qeybay ka yihiin oo tusaale ahaan waxay ka qayb qaataan bixinta tallaalyada ciyaarka yarka cudurrada cudurrada laga hortegi kara ku dhaca sidoo kale waxay ka qayb qaataan wacyin- wacyigelinta hooyada uurka leh waxay kaloo aad uga qayb qaateen mashruucii weynaa ee la ogaa ee lagu tababarayay umulisooyinka umulis dhaqameedka ahaa een loogana dhigayo dad xirfad leh tababarkii leh tayadii leh aad uga qayb qaateen marka waxaa la oran karaa isbitaalada sida gaarka loo leeyahay een wadankan badbaadintiisa waxay ka qayb qaateen qayb weyn bulsho badan oo ku nimcaysatana way jiraan meeshii waxayna mudan yihiin in loo mahad celiyo een arrinta ku saabsan inay yihiin een isbitaal oo non profitna dabcan ayaga dhan qeexitaankoodaba sidahay insha allah
doctor waa mahadsan tahay haye cabdisalaan maxamuud firidho kelmadaada ugu dambeysa
iyo dhaqane ee gabangabadeyda waxay tahay aniga aan kusoo gabagabeynaya waxay tahay in maaragtay wasaaradda caafimaadka oo kale ay riqaabo iyo kormeer ku samayso isbitaallada maaragtay gaarka loo leeyahay sida tayadooda maaragtay halkaas ay u timaado kor in loo qaado isbitaallada milkiilayaalka iskalena ayaga laftigoodana maaragtay ay ku dadaalaan shaqaalaha ay dooranayaan inay ku xushaan aqoon iyo xirfad iyo inay ku xushaan oo aysa isa keenin badana waxaan ognahay dadka ajaanibka ahu inuu waayo dhexe uu ku badnaayo isbitaalaadka ku badnaay marka ayadoon marka lasii marsiinay dad- dadku waxay iska raacayaan qofkan ajanabiga ah oo meesha jooga qof kasta waxa uu- uu la- la baxay magac waddan uu uu qaatay si meeshii looga muuqiyo maaragtay ajanabigii marka waxaan isleeyahay ajanabiga iyo soomaalidana waxaaba wanaagsana inuu isleeyahay soomaalida maaragtay aa wanaagsan laakiin dadkii waxay iska jecel yihiin inay ajaniib keenaan marka in xoogga la saaro aqoonta iyo tababarada xoogga la saaro dowladduna ay ku dadaasho qof walbo isbitaal rabo inuu furto ama farmashiyo allah ka dhigay oo rabo inuu furto inuu wasaaradda caafimaadka soo marsiido wasaaradda caafimaadka laftigeedana maaragtay ay u fiiriyaan mustaqbalka dambe isbitaalkan shaqada uu bixinayo ma tahay shaqo ku habboon meel belays ma- ku yaalaa imkaaniyaadkii lagu talagalay inuu wax ku shaqeeyo ma haystaa waxyaabahaasoo dhan marka waa inay ka eegto marka waxaan leeyahay bahda v o a iyo dhaqane iyo doctor kaahiya waxaan leeyahay wasalaamantihiin waan mahadsantihiin
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay doctor cabdikaafi cusmaan cumar doctor kaahiye iyo cabdisalaan maxamuud xuseen firidho inta xubin midaan la mid ahan dib kaga kulmayno waxaan idin leeyahay nabadgelyo
haatana dhegeystayaal idinku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay
waxaad matashaa quraysti makada mar kale xuralcayn lamudu dheehay xaqigu malabey malabey mashquul kugu noqoy kugu noqoy waxaad matashaa quraysti makada mar kale xuralcayn lamudu dheehay xaqigu malabey malabey mashquul kugu noqoy kugu noqoy hooye habluhu kaa wada masir qodhiga maarley kula muunad iyo mid ku soo xigtiyo mataalka lowha dhawa hooye habluhu kaa wada masir qodhiga maarley kula muunad iyo mid ku soo xigtiyo mataalka lowha dhawa indhigii marqura ku yar milicsada kaa maarmi waa dhegihii maqlaa weedhaada mudan way maqsuudayaan umar way dartaa heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynana baahinteen idaacadeed oo si toos idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a wadnala sidaas iyo nabadgelyo maqlaa weedhaada mudan way maqsuudayaan umar way dartaa